subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha siddeed iyo tobanka bisha abril sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aannu ku leenahay internetka e voa somali com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mida warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan wakhtigan aad ila soo hadlaysaan xaaladda khartuum magaalada aan halka ku sugannahay ee khartuum aad iyo aad bay xaaladdeedu khatar tahay waayo hubkaa layska dulmaraya mararka qaarkood waktiga doonaan baanay bilaabi karaan halkaa oo rasaastaa maqlaysaa rasaas culus mararka qaarkood laba saacadood baad arkaysaa inaan waxba dhacayn
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qaabka ay muslimiinta britain ugu afuraan masaajidda iyo warar kale marka horese warkii caalamka labada ciidan ee ku dagaalamaya gacankuhaynta caasimadda suudaan ee khartuum ayaa isniintii shalay sheegay in mid walba uu isagu gacan sarreeyo xilli tirada dhimashada ee gacanka hadalku kor u dhaafay qof baaqyada ka imanaya dowladda maraykanka ururada caalamiga iyo caasimado kaleoo dhowr ah ayaa labada dhinac faraya xabad joojin deg deg ah dadka deggan magaalada khartuum ayaa soo warinaya in dayuuradaha dagaalka iyo hubka lidka dayuuradaha lagu arkay markii uu dagaalku gabalku u dhacay isniintii shalay iyadoo dagaalka u dhexeeya militariga suudaan iyo ciidanka sida militariga u tababarani u galay maalintiisii afraad warbixin iyo waraysi arrintaasi ku saabsan qaybaha kale idaacaddeenna saakiya caalamka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan booliiska talyaaniga ayaa qabtay laba tan oo ah maandooriyaha kokaynta taasi oo lagu duubay plastic isla markaana dul sabaynayay biyaha xeebta sicily sida maamulka laga soo xigtay booliiska ayaa maandooriyahan qabtay iyadoo lagu sheegay laguna qiimeeyey in laga heli lahaa lacag dhan afar milyan oo yuuro oo u dhiganta afar boqol iyo konton milyan oo dollar marka waddooyinka lagu iibinayo xidhmooyinkan kokeynta ayaa shabaq dusha layskula xidhay sida warbaahinta booliiska laga soo xigtay balastika ayaa lagu wareejiyey iyadoo loogu talagalay in maandooriyuhu aanu qoyin islamarkaasna aanu quusin dayuuradaha booliiska ayaa goobtii maandooriyaha laga helay dul hehaabayey si ay u eegaan haddii ay jiraan xidhmooyin kale oo ka madax bannaan kuwii shabaqa layskugu xidhay warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington sidii aad warkaba ku maqlayseen maalintii afraad ayuu saaka galay dagaalka ka socda magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan dagaalkan ayaa u dhexeeya militariga suudaan iyo ciidanka sida militariga u tababaran ee lagu magacaabo xoogaga gargaarka deg dega ah qaramada midoobey ayaa isniinta shalay sheegtay in dad ka badan qof ay ku dhinteen dagaal ka socda magaalada khartuum haddaba warbixinno iyo ay wakaaladaha wararka ee a p iyo reuters ka qoreen xaaladii ugu dambeeyey dagaalka waxay noo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari
ergeyga qaramada midoobey ugu qaabilsan suudan volker bertis ayaa isaga oo isniintii muuqaal la soo mariyey internetka kula hadlayay wariyayaasha sheegay in ilaa iyo hadda ay dagaalka ka socda suudaan ku dhinteen in ka badan boqol shan iyo siddeetan ruux halka uu dhaawacu marayo kun iyo siddeed boqol wuxuu sheegay in labada dhinac ee dagaalamaya aysan bixinin ififaallo muujinaya wadahadal nabadeed oo ay hadda wada galaan wuxuu intaasi raaciyey in aanan hadda la ogaan karin halka ay awoodda u liicayso labada garab ee ay diriirta u dhexayso ee kale ah ciidanka militariga iyo xoogaga sida militariga oo kale u tababaran ee loo soo gaabiyo r s f ayaa midba sheegtay in isniintii shalay uu dagaalku uu guul ka gaaray xilli ay weli sii socdaan madaafiicda duqaymaha cirka ah iyo dagaalka dhulka ee sida tooska ah korontada iyo biyaha ayaa ka maqan qaybo badan oo ka mid ah caasimadda waxaana jira cabsi ah in dagaalkan uu noqdo mid dheeraada oo aakhirkii carqaladeeya rajadii laga qabay in suudaan ay yeelato dowlad rayid ah oo dalka ku horseeda barwaaqo telefishinada af carabiga ku hadla ee aljaziira iyo alcarabiya ayaa ku waramay in dagaal qaraxyo iyo duqeymo cirka ahi ay tan iyo sabtidii ka socdeen magaalada khartuum iyo magaalooyinka mataanaha la ah ee umdurmaan iyo baxri wakaalada wararka royters ayaa ku warantay in meelaha la duqeeyey ay ku jiraan isbitaalka al-shaab ee magaalada khartuum iyo laba xarun oo caafimaad oo kale midowda yurub ayaa isniintii sheegay in ergeygoodii u joogay suudaan aidan ohara lagu weeraray hoyga uu ka degan yahay khartuum diblomaasigan u dhashay dalka irelan ayaa badqaba wasiirka arrimaha dibadda irelan michael martin ayaa sheegay in diblomaasiga aanan la waxyeelayn ma jirin faahfaahin dheeraad ah oo warkaasi ka soo baxay taliyaha ciidanka militariga suudaan cabdilfataax al burhaan ayaa horboodaya militariga iyo golaha hayatalada dalkaas halka dhinaca kale uu hogaaminayo jenaraal maxamed xamdaan dagaalo oo ku magac dheer xameti xameti ayaa taageero ka hela imaaraadka carabta iyo ruushka siduu ay ku warantay wakaalada wararka ee royters halka jenaraal cabdilfataax burhaan uu xiriir dhow la leeyahay masar iyo sacuudiga madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa telefishinka qaranka masar xalay u sheegay inuu xiriir toos ah oo aanan kala go' lahayn la leeyahay militariga suudaan iyo xoogaga s d f wuxuu sheegay in uu ku boorinayo xabad joojin deg deg ah si loo baajiyo dhiig badan oo ku daata suudaan maraykanka ayaa isna sheegay isniintii inuusan shaqaalihiisa kala soo baxaynin hadda suudaan xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteresh ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya suudaan in la qaboojiyo dagaalka
aad iyo aad mahadsanyahy nuur bukhaari warbixintaasi inala socodsiinayay isla wararka dagaalka suudaan aynu ku jirnaaye waxaa sii kordhayay walaaca ay soomaalidu ka qabaan suurtagelnimada in dagaalkani uu daba dheeraado xilli ay caasimadda iyo magaalooyinka kaleba wax ka bartaan arday badan oo soomaali ah ardayda ugu badan ayaa ku nool caasimadda qaarkood ayaa qoys ahaan halkaasi u degan dadkaasi waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan xuseen ismaaciil oo isaga iyo xaaskiisii carruurtiisuba ay ku nool yihiin magaalada khartuum xalay saqdi dhexe kadib xilliga suudaan ayuu khadka whatsappka ugu waramay wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari ugu horeynna waxa uu doctor cabdiraxmaan sharxayaa sida uu xaalku wakhtigaasi oo hadda laga joogo dhowr saacadood ahaa
aad iyo aad baan idiin salaamaya walaal idinkii bahda v o eda wakhtigan aad ila soo hadlaysaan xaaladda khartuum magaalada aan halka ku sugannahay ee khartuum aad iyo aad bay xaaladeedu khatar tahay waayo hubkaa laisla dulmaraya mararka qaarkood waktiga doonaan baanay bilaabi karaan hubkaa oo rasaasta maqlaysaa rasaas culus mararka qaarkood laba saacadood baad arkaysaa inaan waxba dhacayn laakiin haddana in yar kadib aad arkaysaa iyadoo waxshala dulmarayaan hub iyo saanado culayskooda leh waayahay marka dagaalka xagguu ka socdaa dhankuu ku badan yahay dagaalka wala waxaa soron kartaa in meelaha ay maqar ay ku leeyihiin ciidamadu saldhigyada waaweyna ku leeyihiin horta berigii hore ciidanka militariga iyo ciidankan gargaarka degdega loo yaqaano dacmu sariica way iswada ag deganaayeen oo halkuu militarigu bayskiisa waxaad ku arkaysay bays u dhow oo ay degan yihiin ciidamada dacmu sariica ee gargaarka degdega ama r s s ka loo yaqaano marka dagaalku inta ugu badan wuxuu ka socda meelaha muhiimka u ah dowladda oo u badan suuqa leera suuqa alcarabi iyo xagga kharsta khartuum khartuum dhexdeeda waaya marka adigoo dhakhtar caafimaad baa tahay sidaa ii sheegtay xaaskaaguna waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalada marka isniintii shalay isbitaallo ayaa la duqeeyey baa laleeyahay marka maxaa xog ah oo aad ka hesheen arrintaas
haa isbitaallaan maqlayna in la duqeeyey oo waan waan waan labada isbitaal baa xoog loo sheegayaa in la duqeeyey labada isbitaal oo la yidhaahdo shacbi shacbi teaching hospital iyo bashaa'ir inay madaafiic ku dhacaan si toosan uma hayno xogta in toos loo duqeeyey waayo waa isbitaallo xukuumiya ama dowladdu leedahay oo loogu adeego dadka
soomaali badan ayaa degan oo arday u badan adiguna dabcan deegaan ayaad ku tahay sidaad ii sheegtay oo carruurtaada xitaa khartuum ayay degan yihiin marka ma iska warqabtaan wax khasaare ahse ma maqashay soomaalida
ilaa hadda wax khasaaro oon maqalay soomaalida ma jirto aad baan iskuga warqabnaa waan is eg degannahay gurugyaa la sameeyey laga wada xidhiidro waa la iscaawinayaa jaaliyadu weyn baa jirto jaaliyada soomaaliya aad ay ugu ay aad ugu fara adeygeen samaynteediiyo muxuu ahaa inay si fiican u abaabulaan guddida ganacsatada ee xawaaladleyda ku nool khartuum marka jaaliyada laftigeeda door muhiimay ka qaadanaysa soo ururinta soomaalida safaaradda laftigeeda baa jirto iyaduna hawsheeda qaadanaysa inkastoo xaaladdu si accidentary u bilaamantay mar keliyata oo dee deg deggaas ay adag tahay in hawl deg dega la qabto laakiin xaaladda kal guud ee soomaalida waxaa soo food saartay cabsi ah maadaama ardaydu ay mustaqbalkoodii ay ku xidhan tahay shahaadooyinkoodii muxuu ahaa waxbarashadoodii arday fara badan wakti badan kaga baxaayey sidii ay u xasilin lahaayeen cilm way ka mid yihiin dee dhakhaatiirta oo kamida wakti dheer ay ku qaadatay inay sameeyaan takhasus caalamiya oo takhasuska ugu sarreeyey arday baa ku jirta imikoo samaynayey marka wallaahi dad badan waxaa laga yaabaa in mushkiladda ugu badanee soo food saartay mustaqbalkooda dambe ay tahay laakiin waxaan rajaynaynaa inay waxbasel doonaan ayaamaha soo socda waayaha ugu dambeyntii maadaama dagaalka uu galayo maanta maalintii afraad oo talaado ah noloshu waa sidee sidee adeegii guud iyo maaragtay waxyaabihii aad bannaanka uga baahataan sida maaragtay cuntada iyo wixii lamidka ahaa aad usoo u heli kartaan wallahi su-aashaas su-aal aad muhiim u ah weeyo waa waa ugu daranba maha goobaabsibay galeen aniga laftigaygan aan kula soo hadlaayo waxaanu galnay meesha deegaanka inkastoo marka hore deegaan wanaagsanaaha madaarkii baanu ag deganahay waa halkay mushkiladaba ka bilaamatay waxa markii koowaadba naga go-ay leydhka tallaajadii wixii noogu jiray ama hilib ahaa dee saddex shimilka ku jiraan waad garan kartaa in isbedel ku dhacayo qormaayo wixii oo dhan baanu ka daadinay biyo ma haysano biyo qabow marka qaarkood meeshan aad u kulushay waxaa laga yaabaa inaad masaafo doonato baraf maantaoo kale anugu aan u baxayo suuqa horaan u doontay barafoo meelaha ciidanka laftigooda joogaan ciidankan gargaarka degdega waan sii marnayba annagayo niman kaloo doonayo baraf oo ku doonaya ina biyaha ku darsano marka xaaladu xaaladda leyrkaaban ugu daran oo leyrkaa sideed iyo imika konton saacadood naga maqan xaafadan arkagu feeraado inkastoo xaafadaha kala shaqeynay marka xaaladaas waa ugu adag mushkiladda na soo waajahnay ciidanka milatariga ee dowladdu bamgaraynaya xagga sare ka bamgaraynaya horta si mudan in iyaguna aada uga taxadirayaan in meelaha shacabka ay aanay taargedgarayn waxaa kaloo aan ku darayaa meesha jaamacadda weyne jaamaca afriiqiya la yaraada agteeda laftigeeda waxaa ag deganba nimankan r s f tedacmu sariica loo yaqaano iyaga laftigood markaa dowladdu waxay aad uga taxadiraysaa ama milatarigu inay weli jaamacaddii ay weerarto maadaama arday soomaalida fara badan ay degan yihiin xalay laftigeeda lasoo soo galeen oo askartaasi dhex maraya jaamacadda lafteeda marka xaaladdaas waa ugu dara aad ku taganada ka waxaa doctor cabdiraxmaan waa mahadsan tahay allaha idin ammaansado aad baad mahadsantahay wallah shukran
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan xuseen ismaaciil oo isagiiyo xaaskii caruursba ay ku nool yihiin magaalada khartuun xaaladii ugu dambeeyey uga warramayey wariyaha v o eda ee nuur xasan nuur bukhaari doctor cabdiraxmaan waa doctor dhinaca caafimaadka ah weli waxaad la socotaan v o a washington subax wanaagsan markii la dhegeystaan dhammaantiinba sannadkan bisha barakaysan ee ramadaan oo hadda gebagebo maraysa ayaa ku soo beegantay iyadoo weli britain uu ka jiro sicir barar xoog badan masaajido badan oo ku yaala britain iyo dalalka reer galbeedkaba ayaa waxaa lagu sameeyaa afur bisha ramadaanta marka laga yimaado in muslimiintu afurkaasi ay wada qaataan waxaa jira britain dad aan haysan sharciga arday iyo dad uu dakhligoodu yaryahay oo qeybka afurka masaajidda lagu sameeyo wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa masaajidka huda oo ku yaala magaalada sheffield booqday afurkii shalay warbixintanna nooga soo diray masaajidka alhuda ayaan joogaa salaadii maqhrib wax badani kama ay hadhin qayb ka mida masaajidka oo ku taalla halka hoose waxaa lagu diyaarinayaa deelmooyin dhulka laga gulayo afur ayaa la diyaarinayaa dad isugu jira arday iyo dad kale oo degan degmadan uu masaajidku ku yaalo saciid yare oo ka mid ah dhalinyarada afurka diyaarisa ayaanoo imi haye saciid iga waran hawshan walaal cabdi xafiil aad baa maasantay maadaama aalagu soo dhaweysay idaacadda aalagu soo dhaweysay afra waa dhidhigaynaa waanaga digtibisi dhignay biyihii dhignay qof waliba gorta wuxuu heli karo ayuu dadka u keenaa fura u keenaan oo qayqaybinaa ay laftigaa kusoo dhawow wana dhigi kartaa usoo dhawow Ah, waan- waan- waan waan idka caawiyaa soo Ha, nacawha, nacawha, Baar- kuwa baar- nacawha.
baar- Soo dhawow, baar- soo dhawow, soo barakallah dhawow.
fiik.
waa dareen wanaagsan in dad soomanaa loosii diyaariyo afurka masaajidka saambuuse ayay dad soomaaliyeed keenaan waana qeybta sida aadka ah loo sugo dadkii ayaa iminka soo gelaya masaajidka oo badiba yimi daqiiqad ama laba ayaa ka hadhay afurkii الله أكبر الله waxaa la gaaray xilligii afurka sheikh xasan maxamuud oo ah imaamka masaajidka ayaa iga warramay muhiimadda ay leedahay inay dadku masaajidka ku wada afuraan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم آن عبد الحافظ aad baad mahadsan tahay Aan runtii halkan waxaa isugu yimaada markaa dadka muslimiinta ah khaasatan markaa xaafadan deganay masaajidka markaa ku xidhan Aan mashruucana in badan buu soconayay inta masaajidka lagu soconayay marka eh, dee faa'iidada waxaa markaa runtii way badan tahay waxaa ka mid ah dadkii muslimiinta ah inay isu yimaadaan dad aan horeba isugu iman jirin bisha ramadaan baa isugu imanaya dhalinyarada isku baranaysaan dad waaweyn baa isbaranaysaan Ee, waxa weye markaa waxaa dareemaysaa markaa yani isku soo dhawaansho iyo farxad baa laga dareemayaa Een, waxaa iska jira dad markaa runtii isaga baahan in dee la caawiyo oo markaa een, yani u baahan ama aan dee wax samaysan kar cunto samaysan karaynin Ee, dad iska shaqaalo ah oo marka kalahaya markaa intay kalaha marka dambena goordama soo rawaxaya Een, waxaa kaloo faa'iidadii kamid ah dee qofkii intuu guriga kusoo afuro in salaadii maqrib markaa waxa weye ay ku habsaamo taana waxa weye qofku masaajidka markuu ku afuro waxa weeye markaa salaadii waxa weeye markaa marbuu markaa dadkii la xidhanayaa faa'iidada ay leedahay kam- ayaa ii ka mid tahay taasi Ee, runtii dee faa'iido intaas oo aan lagu soo koobi karin badan ayaa markaa ku sugan sanadkan ramadaantu waxay kusoo beegantay iyada oo macaamiisha gaasta iyo waxyaabaha guryaha lagu diirsado ama qiimahoodu aada u kordhay cabdiraxmaan maxamed kulane oo loo yaqaano caaqilka ayaa ka hadlaya qiimaha kor u kacaya saameynta uu noloshiisa ku yeeshay nolol maalmeedkeenna aada ayay u adag tahay laakiin hadda ilaahaan iska tawakalaynaa laakiin meeshaan gaaskiina qaali buu noqday korontadii qaali bay noqotay raashinkii qaali weeye wax walba qaali bay noqdeen kowsalka muslimiinta britain ayaa sanadkan iclaamiyey inay jiraan muslimiin ku nool britain oo u baahan in la siiyo sakada waa kan sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlaya muhiimadda arrinkaasi taas waa arrin muhiima waa arrin wanaagsan oo fiican sababta waxa weeyaan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin sadaqadu waa dadka masaakiinta dadka hadday wadanka joogaan iyo haddaad wadan kalaba joogin yacni waa dadka masaakiinta waxa la siinayaa ilaahay dartii qof miskiin haddii la caawiyo waa wax wanaagsan bisha ramadaanta muslimiinta ku nool wadamada galbeedka uma aha oo keliya bil ay cibaadaystaan laakiin waa bil ay wakti wada qaataan haddii ay tahay taraawiixda afurka iyo cashada oo gaar ahaan tobanka dambe lagu sameeyo masaajidada waxaa intaasi dheer dhalinyarada da-doodu kala duwan tahay oo iyaguna wakti ku qaata masaajidka sanadkiiba bilbaad yaa rabadaan sama noo kulmitaa yaa rabadaan cabdi xaafid cawiil ismaaciil v o a london
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid iyo warbixintaasi quruxda badan weli waxaanu ku jirnaa arrimihii fadliga bisha barakaysan ee ramadaan xilli lagu guda jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ayaa muslimiintu waxay isku dhiirigelinayaan kafaa'idaysiga maalmaha ka hadhay soonka iyo sidii dhexdooda ay isku caawin lahaayeen wariyaha v o eda kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka waraystay sheekh siciid ali axmed oo ka mid ah culamaa u diinka soomaalida degan magaalada ottawa ee xarunta dalka kanada habeenada oo aynu iminka ku jirnaa waxa weeyaan waa habeenada ugu khayrka badan ee maxaa la yidhaahdaa een, habeenada oo sanadka muslimka Ee, sababta ugu khayrka badan yihiin waxa weeyaan waxaa ku jira habeenka oo la yidhaahdo laylatulqadriga ayaa ku jira Ee, laylatulqadriguna say ee, ay walaalahooda ogyihiin waxa weeyaan waa habeenkii uu ilaahay subxaana watacaala adduunkan u doortay inuu qur-aanka soo dejiyo soo weynaanta ay leedahay waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala doortay inuu qur-aanka soo dejiyey habeenka fadliga uu siiyeyna waxa weeyaan qofkii habeenkaa cibaadaystay inuu ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa uu fadli dheeraada siiyo ajar dheeraada siiyo ajarkaasoo sidaynu qur-aanka ku aragnayba ah inuu ka khayr badan yahay kun bilood camalka la sameeyo saas ilaahay subxaana wa tacaala suuratulqadar ku yidhi khayrun min alfi shahr marka axaadiista la eego aad ka dareemaysaa in habeenada kisiga isdheerka ah uu habeenkaasi uu nebigu caleyhi salatu wasalaam ku sheegay inuu ku jiro waxaana si khaasa loosi tilmaamay habeenka oo bishu ay toddobiyo labaatanka ay tahay saa darteed ma jirto yacni wax odhanaya waa habeenka laakiin uun marka daliilaha oo yaala la akhriyo waxaa ugu rajo badan inuu habeenkaasi noqdo habeenka toddobiyo labaatanaad insha allah sagaaliyo labaatankana uu noqon karaa shan iyo labaatankana uu noqon karaa saa darteed insha allah haddii la idhaahdo habeenada weli inoo hadhay waxaa laga yaabaa inuu kamid mid kamida noqdo qofkuna hadduu doonayo inuu ka faa-ideysto waxaa muhiima inuu tobanka habeenba tukada ee cibaadeysta nebigu caley salatu slam wuxuu sheegay qofkii habeenla qadriga tukada isagoo ilaahi subxaana wa tacaala maaragtay iimaan uu rumaysan yahay u tukanaya islamarkaana ajirka ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisa jira rajeynaya in ilaahay dembigiisa dhaafo saa darteed insha allah biidni illaahi kariim waxaan odhan lahaa insha allah ha laga faa-ideysta maalmaha hadhay kheyrkaa faraha badan buu habeenkaasi leeyahay qofki ilaahi subxana watacaala habeenkaa waafajiyay ducadiisa aqbalana kheyr fara badan buu la kulmay waa tahay maadaama lagu jiro maalmo barakeysan oo muhiimad gaara leh waxaa jira dad badan oo soomaaliya oo dhibaateysan hadday noqon lahayd abaaro inay deegaanadoodii kasoo qixiyeen ama dagaalo marka dadka wax haysta ee soomaalida ah maxaad u jeedin lahayd shaki la-aan walaal dad badan oo dadkeena ah waxay ku sugan yihiin nolol maalmeed yacni iska yara adag rabadaantu waxayna bartay yacni qofku gaajadu micnaha ay leedahay ka wax haysta iyo kaan waxba haysan way sintay laakiin kuwa wax haystaa way affuraan kuwa haystaa way diidaan laakiin waxaa jirta in badan oo walaalaheena oo yacni aanay duruuftu yacni u saamixin inay siday dadka kale u ciidayaan u ciidaan xerooyinka qaxootiga ku jira abaaruhu ay haleeleen dhaqaalahoodu aanu dhaqaale yacni ay caruurtooda iyo ehelkooda ku maarayn karaan aanu hayn dadkaasi waxay naga mudan yihiin dad muslimiin hadday nahay inaynu caawino caruurta yarean waxba haysan laga farxiyo kuwa xerooyinka qaxootiga ku jira wixii loo diri karo loo diro ehelkii iyo qaraabadii qofka wax haystaa uu wax siiyo ee insha allah biidni illaahi kariim in laysu naxariisto waayo rabadaantu way ina sintay waxaa la doonayaa ciiddu markaynu gaadhana in dadkii wada soomaya insha allah ay wada farxaan saa darteed insha allah waa arrin muhiima in laga warhayo dadkeenna alxamdulilaahi ilaahay ah kheyrkiisa ina siiye weyn wadaagna oo haddaad iminka tagto dadkayga dibadaha jooga waxaad arkaysaa waqtiyada ay xawaaladaha lacagta ugu badan la diraa waa waqtiyadan oo kale ama ha noqoto lacagtii sekada ee dadka lagu lahaa ay iska bixinayaan ama ha noqoto iyagoo qaraabadoodii ehelkoodii caawinaya ha noqodaan laakiin waa waqtiyada ugu badan ee dadka dibadaha jooga ay dadkooda waxu diraan waana dhaqan aada u fiican saasoo kaleeto waxaan xusuusin lahaa inay jiraan dad badan iyaga oo aan yacni aan qaraabana dibadda ku lahayn dad wuxuu soo dirana aan haysan nolol maalmeedkooduna aada isaga adag yahay haddii aan la yidhahdo kuwaasna waxaa la doonaya insha allah intii laga farxin karay in laga farxiyo waa tahay ugu dambeyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay tahay in la bixiyo sakaatulfitriga iyo goorta ugu dambeysa ee la bixin karo sakaatulfitrigu waxay waajib ku tahay qof kasta oo muslima oo haysta cunto yacni maalinta yacni wax ka badan cuntada maalinta u baahan yahay waxaana weeyaan in la bixiyo ayaa fiican habeenka ciidda ay soo geliso waxaase culimmada qaarkood ay sheegeen insha allah in waqti ka horna la bixin karay markaasaa darteed insha allah haddii aan la yidhaahdo daalamaha mararka qaarkood ay dadku ay u diraan dadkoodii waxaa fiican in waqti ka hor usii diraan si ay u gaadho wax dhibana insha allah kuma jirto waqtiga ugu dambeysa la bixin kara wa wixii ciidda ka horeysa salaada ciidda intaan la tukan maxaa la bixinayaa waxaa la bixinayaa nebigu caleyhi salaatu salaam cunto ayuu ku qiimeeyey waxaanu cunto gaadhaysa laba kun iyo shan boqol oo garaam yacni laba kiilo iyo bar meelahaasay noqonaysaa ama cunto ay dadku ay normale ay cunaan sida beriiska ama qamandida ama wixii lamida timirta in lacag lagu bixiyo inaan lacag lagu bixin karin sidaad ogtihiinba waa masalada khilaaf ka taagan yahay qof kastana insha alla wixii awooda ku kara kii cunto ku karaana ha ku bixiyo kii lacag ku karayaana ha ku bixiyo waxa laga yaaba mararka qaarkood cuntaduba ay ka qiimo badato lacagta mararka qaarkood waxa laga yaaba lacagtu ka fiican tahay cuntada laakiin kii ku bixiyaba insha allah ilaah idinkiiba gudaysaa
kaasi wuxuu ahaa sheekh siciid axmed waa sheekh siciid cali axmed oo ka mid a culamaa diinta soomaalida degan magaalada ottawa ee dalka canada waxaa warramaya wariyaha v o eda ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a qasiidooyinka bisha ramadaan
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسار للأدران المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالحب إحساني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع ألفان
nebi ammaankaasayna wada qaadayeen awliyo iyo fannaanka dalmaryare ayaa u dembeeyey idaacaddeedii saakiya caalamka inta haddii la idhaahdo aynu mar kale dib ugu kulmino idaacadaha soo socda waa anigoo maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan